halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiid wanaagsan dhammaantiinba waa habeen talaadaha sagaaliyo tobanka maars labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad idaacaddeenna idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo aniga oo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegaystayaala idaacaddeenna aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay maanta kulan gaara ay ka yeesheen dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday xeraale iyo agaarka cadale iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada balcad halkaasi oo maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay muddo kooban xalay qabsadeen
waxaa kale oad maqli doontaan soomaali ka qaybgelaysa doorashooyin berrito ka dhici doona dalka holland doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay barnaamijkii amuuraha maraykanka ayaan idiin haynaaye marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan kun qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhubtay dalka mosambiq iyo wadamada dariska laa duufaantan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka ka soo cagadhigatay magaalo xeebeedka bayera ee dalkaasi mosambiq sida la sheegay xawaaraheeda waxa uu ku socday laba boqol oo kilomitir madaxweynaha dalka mosambiq filipo nusi oo ayaa sheegay in tirada hadda la ogyahay ee dadka ku dhintay ay yihiin siddeetan iyo afar qof balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay marka laga duulo wixii ay soo arkeen in dhimashadu ay kor u dhaafayso tiradaasi madaxweynaha ayaa intaas ku daray in arrintani ay tahay masiibo bini'aadamnimo oo saamaysay dad ka badan boqol kun oo qof
sidoo kale saraakiisha gurmadka ee dalka indonesiana waxay sheegeen in hadda la cabdeeyey dhimashada siddeetan iyo sagaal qof kadib markii daadad dhoobo wata ay ku soo fataheen bariga gobolka babwa muddo saddex maalmooda meelaha daadadku ay waxyeeleeyeen ayaa waxaa ka mid a degmada santane oo ay roobabku webiga ay ku soo shubeen dhagxaan iyo geedo iyadoo roobku uu xaaqay guryo iyo waddooyinba ugu yaraan toddobaatan iyo afar qof ayaa la-yahay halka boqol iyo konton kalena dhaawacyo ay soo gaareen lix ilaa iyo toddoba kun oo qof ayaa barakacay waxaana la sheegay in haatan ay ku jiraan hooy loo diyaariyey ra-iisul wasaaraha dalka new zealand jasinda ardrin ayaa xubnaha sharci dejiyaasha dalkeeda ugu yeertay inay iyada la mid noqdaan oo ay afkooda ka dhowraan magaca eedeysanaha loo haysto inuu konton ruux oo muslimiina ku dilay masaajidyo ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand jimcihii xilli ay khudbad qiiro leh ka horjeedinaysay xubnaha baarlamaanka ayay ra-iisul wasaare jasinda ardrin tiri eedaysanuhu waa argagixiye dembiile xagjir ah marka aan hadlaynana waxa uu noqon doonaa magac-laawe waxaan idinka codsanayaa inaad ku dhawaaqdaan magacyada dadkii la laayay halkii aad ku dhawaaqi lahaydeen magaca ruuxa ku eedaysan dilka ayay tiri jasinda ardren dowladda ayaa ku eedeysay brenton harris tarenton oo siddeed iyo labaatan jir ah australiana u dhashay inuu isagu ka dambeeyey dilkii dadkaasi la laayay isaga ayaana ah qofka keliya ee ilaa iyo hadda u xiran dilka weerarkaasi
mas-uuliyiinta netherlands ayaa isku dayay weli inay go-aan ka gaaraan sababta ka dambaysa tuugasho shalayto ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada otrecht tuugashadaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex qof iyada oo shan kalena ay ku dhaawacmeen saacada kadib duugashada ayaa booliiska waxa ay xireen soddon iyo toddoba jir u dhashay dalka turkiga ah oo lagu magacaabo gokmentanes ra-iisul wasaaraha netherlands mark roth ayaa waxa uu sheegay in meesha aan laga saari karin in weerarku ahaa fal argagixiso halka wakaalada wararka ee turkiga ee anadolu ay warisay in qoyska tanis ee dalka turkiga ay sheegeen in toogashada laga yaabo inay ka dhalatay muran qoys
wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo v o eda la soo xidhiiray ayaa sheegay in isaga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay maanta kulan gaara ka yeesheen dagaalbeeleedyada ka soo cusboonaaday deegaanka xeraale iyo agagaarka degmada cadale isagoo sheegay in madaxdu ay ku baaqeen in colaadahan si deg dega loo joojiyo sabriye ayaa sheegay in dagaalka xeraale aysan siyaasad ka maqnayn laakiin waxa uu diiday in wasiiradiisu ay door ku leeyihiin cabdicasiis xuseen ayaa wasiirka khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxay colaadda deegaanka xeraale salka ku hayso wallaahi adeerow soomaalida degaan kasta inta isla deganaa qabaa'il u ah colaadihii hore annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka addow oo dhaqanka ahaa waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado waa tahay laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuhunsanahay wasiir qabiilada soomaalidu way islaayaan kuwo xigtay isku dhowbaa isku qabsada deegaan iyo maamulba isku qabsada laakiin marba haddaad ka dhawaajisay inaan siyaasadi ka maqnayn bal daahfur siyaasadda laysku hayo ee dadka degan xeeraale ma siyaasad adiga wasaaradaada ka imanaysa dhinacaasi ku lug lahaa ma tan maamulkan galmudug ku lug lahaa haddii wixii la daahfuro waxaa dhici karta in xal loo helo cabdilcasiisow arrinkaa labaan u kala qaadi lahaa gogol nabadeed oo waxa laysku haysto iyo ciladaha iyo kala sheegashada lagu sheego waxaan qabaa meeshaasi waa u baahan tahay wax walba in daah laga qaado dhexda la dhigo laakiin heerkan hadda aniga adigu aan ka hadlayno oo aan nabad ka hadlayno oo aan xabad hala joojiyo ka hadlayno oo aan dhiigjoojin ka hadlayno waxa laysku haysto iyo qaabka ay yihiin waxaad moodaa runtii inay uga darayso marka waxaan codsan lahaa inaad iga cudur daafto waa tahay inaan gacanta sii geliyo hadda waa hagaag arrimaha siyaasadada meesha ku jira waxa ay yihiin waa tahay marka wasiirka arrimaha gudaha adigay ku hoos imanayaan waxaan oo dhani in maalin kasta colaadi soo noqoto tobaneeyo dadna ay ku dhintaanna waxaa loo baahan yahay mas-uuliyaddaas in qof loo saariyo marka ma leedahay mas-uuliyadda annagaa qaadanayno mar haddii siyaasad meesha ay ku jirto mas-uuliyaddii waan qaadanaynaa xalna waan raadinaynaa mise waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kale iskale in colaadani ay dhacdo oo dad maalin kasta dhiig oo halkaasi ku daato
cabdicasiis horta mas-uuliyadda qaadashadeeda waxaan isleeyahay runtii ama wasaaraddan ama hay-ad kale oo federaala midna mas-uul kama aha inay dhacdo waa dhibaato degaan ka dhacday dad wada degan oo walaalaha dhexdooda ka dhacay mas-uuliyadda annagu aan qaadanaynaa waxa waaye marka inaan dadkii haddaan cod la gaarno iyo haddaan fadhi la gaarno iyo haddaan wadahadal la gaarnaba aan ku dadaalno wasaaradaani waxay ka shaqayso shaqadeeda inay ka qabsato oo qayb ahaan ah dib u heshiisiin waa tahay dadkii inaan ku dadaalno inay wada fadhiistaan walaalaha ahaa cid walboo ay u baahan tahay oo nufuudkoona aan ugu yeerno xalna ka dhex raadin oo mas-uuliyaddaasaan qaadanayna laakiin dagaalka labadii subaxnimo ka bilowday magaalo soomaaliyeed oo annagu annaan waxba ka ogeyn mas-uuliyaddeeda runtii waxaan u malaynaa waana garab marsanta marka de wasiir inaad ogaataan soomay ahaynoo idinku qaadaan mas-uuliyaddaasi istaraatiijiyadaasi colaadan iminka xeraaloo kalean ka hadlayno way soo noqnoqotay inaad adigu tagtid wasaaraddaadii lacag ahaan waad heli kartaan oo deegaankii tagtid dadkii isku keentaan inaad taa ka gaabisay xitaasoo ma noqonayso mas-uuliyad ay tahay inaad adigu madaxa saaratid wallaahi adeerow aniga wax madaxa la ii saaro iyo wax laiga daayaba waxaa xaqiiqa ah oo adiga iyo aniguba aan ognahay dagaalada soomaalidu sida la doono loogama warqabi karo maayadii soomaalidu dhihi jirtay matag meelaad jeceshahay kuguma simadi waaye haddaan waxaa sii ognahay oo aan ogaan karno in berri dagaal dhacaayo waxba aad ma og tahay talaada qaadi kartaa waata laakiin dagaaladan dagaalkan labada meeloodba wuu socsocday waa la kala dhex galay way qaboobeen haddana si sudfaahu labada meeloodba ku kacay kan xeraana iyo kan cadanada waa gartay marka dagaalkan cadalle ee, u- meeshan u dhow ee, ee, buur dhuur- buur dheere la yidhaahdo ka dhacay isagana dad badan baa ku dhintay Een, marka ma idinkoo muqdisho jooga uunbaad colaadahaasi qabiilada islaynaya iyo dhiiggaa daadanaya inaad kor uun kala socotaan oo aad baaq ku saabsan nabadeed baan diraynaa mooyaane talo kale idinkuma haysaan tala kale waa haynaa cabdilcasiis baaquna waa lagama maarmaan markii xaadisadu dhacdo waxa ugu horeeya oo aada samayn kartaa ama aada ku dhiiran kartaa iyo waa horta inaad tiraahdo warbadiihu muslimka ahi dhiiggiina kala badbaadiya ku sima ciddii taladaas idinla lahayd hadday dowlad tahay iyo hadday degaan tahayba war halaydinka soo gaaro in la yidhaahdo baaqa lagama maarmo wax ka sanadkaa kuu soo haray waxaan sidaan eh, hadda warka kuugu hormariyey eh, shalay iyo maantaba ku jirnay dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka ee anigu aan yeelanana malaha saacad ama saacad laba saacadood ka hor oo ahaa inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo gadaal looma celin karo taas marka si waxaa looga nala ba gudbooni waa inaan toos u dhaqaaqno baaq u dirno ku degdegno fariisino waa gartay arrintan balcad baan doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo Een, xalay abaarihii eh, tobankii habeenimo xilliga een, ah, ah, maxalliga ah waxaa degmada balcadood ee aad ogtay inaan muqdisho aanay ka fogeyn gudaha u galay eh, maleeshiyada al-shabaab oo meeshaasi joogay oo wararkan helayno ay sheegayeen markii dambe ay ka baxeen idinkoo magaaladii muqdisho jooga oo degmadii balcadna aad ogtay inta idiin jirto een, awooddaasi iyo dhiiranaanta al-shabaab inay halkaa ku qabsadaan een, ah, soo lama oran karo amnigii uh, ka sokow magaalada qaraxyada ka dhacaya muqdisho xitaa hareerihii muqdisho een, ah, dowladdii soomaaliya waxba gacanta uguma jiraan wallaahi cabdilcasiiz oo waxaan isleeyahay arrinkaas waxaa kaa dhergin lahaa wasaaradaha iyo hay-adaha amniga oo howshaas leh waxaan rabaa inaan kugu baraarujiyo wasaaradda arrimaha guduhu hadda amni ma aha een, howlaha ay ka shaqayso marka waxaan jeclaan lahaa su-aashaas in loo dhigo een, wasiirada iyo saraakiisha amniga oo ay sida tooska u kusayso laakiin anigu wasi- haddaan isku dayo waxaa isu maxay kula tahay marka een, wasaaradda amniga waanu la xiriirnaa oo miidiyaha iyo warbaahinta lama hadlaan een, ah, taliyaasha ciidamadu ma hadlaan waxaad moodaa weli inaanay dowladdu kala cadayn markay dhacaan een, ah, eh, dagaaladan iyo qaraxyadan een, kooxda al-shabaab ay dowladda la beegsato oo cid mararka qaarkood ay um, warbaahinta ku adag tahay cid ay kala xiriiraan marka haddaad leedahay anigu shuqulku malihi wasaaradda ha la weydiiyo miyaanay adigu ka wasiir ahaan ama ka mas-uul ahaan miyaanay wejigabax ku ahayn dowladda in kooxdii al-shabaab ay degmadii balcade ee magaalada muqdisho een, ah, ah, albaabkii laga gelaya ahayd inay qabsato cabdilcasiis wallaahi adeerow haddee isla jawaabta horaan kuu celin doonaayo qof walbaa hawsha uu hayo uu mas-uulka ka yahay uu xoogogaal u yahay maaha su-aal amni marka i weydiiso inaan ka een, cararaayo laakiin xaqiiqadaa waxay tahay xogta aada u baahan tahay in lagu laguu soo gudbiyaana ahayd sababta aan kuugu een, refergaraynayo dadka kalena waa un intaas maxaa la- ogaanta maxaa laguu sheegay markaa balcad een, wixii ka dhacay cabdilcasiis bikulli ixtiraam anugu dagaal iyo difaac midna kama shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa federaaleyn iyo dib u heshiisiin waa waxaan tahay jeclaan lahaa inaad waxa aniga shaqadayda tahay ila joogto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriyo oo u warramayey cabdixasiis xuseen dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in idaacaddeenna berri subax aan ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga wasiirka uu kaga hadlayo arrimaha federaalka gaar ahaan mowqifkii dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulada galmudug iyo jubbaland haddaba ha moogaanina waraysiga qaybtiisaas kale halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xaaladda degmada balcad ayaa caawa degan kadib markii xalayto ay maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab halkaasi muddo kooban dagaal ay ku qabsadeen goobjoogayaal ayaa v o e da waxay u xaqiijiyeen in al-shabaab halkaasi ay ku gubtay baabuur sidoo kalena ay maxaabiis ka sii daysay saldhigga degmada balcad laakiinse ciidamada dowladda soomaaliya ayaa markii dambeeto waxaa u suurto gashay inay dib u qabsadaan degmada balcad haddaba xaaladda sida ay tahay waxaa khadka telefoonka toos ugu jiro waryaheena xuseen xasan dhaqane xuseen jawiga balcad waa sidee haatan
waa mahadsan tahay ibraahim xaaladda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe caawa waa ay degan tahay oo waxaa ku sugan ciidamo booliis ah oo federaal ah oo ka yimid magaalada muqdisho iyo ciidamadii hore u joogay degmada xalay al-shabaab markii ay soo galeen magaalada balcad ciidankii qeybtii ku sugneed ayadoo la sheegay in howlo nabadeyn ah ay u tageen qeybo ka mid a gobolka intoodii badneed waxay isugu gurteen dhinaca bariga magaalada laakiin caawa xaaladdu ay degan tahay booliisku waxaay baaritaano ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada balcad al-shabaab weli kama foga oo waxay ku sugan yihiin meel lagu qiyaasay wax ka yar ilaa toban kilomitr oo magaalada daafeeda ayay ku sugan yihiin laakiin dadka deegaanka oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in xaaladdu ay degan tahay dadka caadi ay u adeeganayaan dhaqdhaqaaqa uu socdo magaaladuna ay nolosha dadka caadi kusoo laabatay waa gartay dad goobjoogayaal waxay sheegeen baabuur in la gubay ayna maxaabiis ka sii daayeen saldhigga degmada balcad arrintaa maxaa kala socotaa
sida ay idaacaddaba u sheegeen qaar ka mid ah dadka baabuurtooda lagu gubay ilaa shan baabuur oo laba ka mid ah ay leeyihiin dad shacaba ayaa lagu gubay sidoo kale saldhigga booliska oo al-shabaab ay qabsadeen waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay xarunta degmada waa ay qabsadeen magaalada ilaa laba saacadood wax ka badan ama saddex saacadood wax ka badan ayay ku sugnaayeen markii dambena ciidanka booliska federaalk oo muqdisho kasoo tegay ayaa markii laga warhelay ay al-shabaab isaga baxeen qiyaastii ciidanka booliska federaalkana waxaay balcad gaareen xalay saq dhexe ilaa sagaal ama saddexda habeenimo
waa gartay maxaabiista ay xabsiga kasii daayeen xaggey la aadeen
runtii horta cid xaqiiji karto maxaabiista meelay la aadeen ma jirto laakiin dabcan dambiyo kala duduwan dad u xirnaa oo ooda laga qaaday kolley in magaalada ay dhex galeen iyo in al-shabaab ay hor u raaceen iyo in kale cid xaqiijin karta malaha laakiin waxay ahayd maxaabiis maamulka iyo dadka deegaankaba ay dambiye kala duwan loo qabtay oo xabsiga saldhigga ku xirnaa marka ooda laga qaadana cid sheegi karta meel ay abaareen ma jirto
waa gartay ma jiraan dad ka barakacay balcad
ogaantii maya xalay marka weerarka uu dhacay qof xilli habeena bixi karti ma lahayn saakin xaaladdu waa ay deganeed ilaa caawa waa ay degan tahay marka wax ka barakacay ilaa iyo xilligan layma sheegin aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena xuseen xasan dhaqane oo toos khadka telefoonka igu warramay halkaad weyn lagala socotaana waa washington isla wararka amniga ayaanu ku jirnaaye dhegeystayaal ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ka baxay furumihii dagaalka ee deegaano ay horey u joogeen taasi waxa ay keentay in al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan balse xukuumadda soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay inaysan waxba ka jirin mushaar la-aanta ciidamada sida uu yiri xalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan cali kheyre deegaanka dhanaane ayaa ka mid a meelaha ciidamada ay ka soo baxeen haddaba sida ay ciidamada furmaha soo faaruqiyey u saameynaysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga dalka warbixin guud waxaa ku eegaya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle toddobaadkan ka hadalka amniga soomaaliya waxaa si gaara isha loogu hayay ciidamada xoogga dalkoo ka soo baxay furmaha dagaal meelaha qaar gaar ahaan deegaanka dhanaane iyo dhabbaha xeebta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo xalay muqdisho kula hadlay taliyaasha ciidanka iyo qaar ka mid a ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray warka sheegaya ciidanka inaysan qaadan wax mushaara maalmahan marka waxaa la lahaa ciidamo ayaan mushaar la siin qof aan mushaarkiisa iyo xaquuqdiisa la siin ma jirto inta ay ka maqan tahayna waa intaan la diiwaan gelin fadlan geeya goobaha loogu tala galay ku diiwaan geliya ku kontaroola ku haaya xuquuqdoodan aniga iga soo doona agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanbarurshe ayaa sheegay in deegaanka dhanaanay dhabbaha qaybtu ahmiyad weyn u lahaa dowladda soomaaliya amniga muqdisho ciidamada ka soo baxay furumahan ay keenayso culays amni runtii gadoodka iyo kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida furumihii ay difaaca uga jireen wuxuu calaamad u yahay horta habacsanaanta guud ahaan amniga waddanka ka jirta khaasatan caasimadda iyo nawaaxigeeda markaan fiirino waxa oo implicationska ama saameynta ka imaan karta ama gadoodka ciidanka ama kasoo bixitaanka ciidamada qalabka sida ee furumaha hore waxyaaba badanaa ka dhalin karan laakiin waxyaabaha soo socdaan rabaa inaan underline gareeyo ama aan hoosta ka xariiqo horta marka ugu horeysa meesha hadda laga soo baxay ee dhanaane ama jilib marka waa meesha keliya inta xukuumadda hadda madaxweynaha madaxweyne farmaajo uu madaxda ka yahay ay jirtay goobta muuqato la yaqaano shaab laga qabsado waay marka symbolic waxay u leedahay guul ama guul waxay u leedahay siyaasadeed ama mid weyn oo ahmiyad weyn u leedahay shabaabka in oo ciidankii xooga dalka soomaaliyeed meesha ugu dhow caasimadda intay ka saaraan inay hay waayaan horta taas waxay dhiirigelin iyo niyadhis weyn u tahay shabaabka tan kale waxay tahay meeshaan xeebta dhinta koonfureed caasimadda ka jirta khaasatan eroboorka ra-iisul wasaare khayre oo ka hadlay dadaalka amniga xukuumaddiisa ayaa sheegay in dhaqaalaha amni uu kobcay intuu xilka hayay isaga haddana uu gaaray boqol iyo toddoba milyan waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno labadii kun iyo toddobiyo tobankii inta dowladdeena ay jirtay laga soo bilaabo janaayo ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso siddeetan iyo sagaal milyan oo dollar labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaan ku bixinay boqol iyo laba milyan oo dollar labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan rabnaa inaan ku bixinno ugu yaraan boqol iyo toddoba milyan oo dollar cabdulaahi sanbalowshe agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa saluu ka muujiyey hadalka dowladda ah in ciidanku ay ayagu soo saareen hor dowladda ceeb ayayna ku tahay waana dembi qaran in meeshii juhdigii iyo xooggii ogeed lagu baxiyay in la qabto oo saraakiishii ugu sarraysay laba janan ay ku dhimatay oo sarkaal kaleeto gaashaanla sara oo ku dhintay oo waxaa rabta wiil soomaaliyeed geesii naftooda ku waaya inay dhahay wax farsamo oo la xiriira register garan iyo diiwaangelin ciidan darteeda aan ugu soo bixin horta waa dembi qaran taasna waxaa ka codsanaya baarlamaanka dowladda kumeelgaarka qaasanta guddiga difaaca amniga inay baaritaan ku sameeyaan dadka siyaabaha mas-uuliyadda ay ku jiran u hadla ama u dhaqmana tallaab laga qaado meeshan haddii aan xisaabtan jirin isla xisaabtan haddiisi jirin wasiirka ama taliyaha dhahaaya ciidanka waxaa looga soo saaray hab farsamo ama diiwaangelin horta waxaa waa crime arrinkaas inuu dembi yahaan u arkaa oo lagu dheelaayo naftii iyo maalkii iyo caqligii ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare khayre ayaa carabka ku adkeeya habeenimadii xalay bixinta mushaarka ciidanka wuxuuse digniin u diray ciidanka qaarkood oo sheega inay hayaan shaqooyin dadban sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibu habeyn lagu samayn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu mana aaminayso rabaa marka inaan u sheego askari walba oo soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaankaa furuntaa oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda soomaaliya oo aada hoteel waardiye ka tahay ama adeerka aada waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan iimeela ay jirto dhaqankaas uu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay shabaab xalay waxay weerar ku soo qaadeen degmada balcad iyagoo gudaha u galay waana mid ka mid a caqabadaha amniya hadday wajahayso dowladda soomaaliya cabdulaahi sanbalowshe ayaa u sheegay v o a in al-shabaab hadday soo buuqiyeen labada shabeelle gaar ahaan dhabayaasha soo gala muqdisho balcad lasoo weerana runtii guud ahaan markaan fiirino labada gobol ee caasimada kulaala sida shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose shabeellada hoose ayuu dagaalku foxkiisu ahaa haddii laga soo baxay dhanaane iyo jirab marka oo caasimadda afkeeda la yimaaday micnaheedu waxay tahay inta badan jidadka maynka afar jidaa ka baxda midna waa xeebtuu maraa midna waa ka laamiga oo marka taga mid waa kan laweyn midna waa ka dhoobeyda mara jidadkii ugu muhiimsanaa kulligood shabaabaa ka taliya ciidanka hadda shabeellada hoose meelaha ay ka joogaan hadda waa go-doon haddii marka moor uu shabaabku meel uu qabsado oo ciidankeena dibudhac ku yimaado mooraal jab ciidankeenna waay ayagana mooral u yahay waxaa dhici karta hadda wal- balcaday weerareen marka dambe inay jowhar weeraraan oo guud ahaan amnigii khal- ee, amnigii shabeellada dhexena khalkhal al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro qorshaysan iyo qaraxi lagu haray gaadiidka waxay ka geysanayeen magaalada muqdisho xilli dowladda soomaaliya weli dadaal ugu jirto wax ka qabashada amniga cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta magaalada london ayaa maalmahanba waxa ay wadeen kulamo ay la leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda iyagoo muujiyey in si weyn ay uga soo horjeedaan weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaala new zealand oo ay ku dhinteen konton qof oo muslimiin ah iyo in laga taxadiro in weeraro noocaasi aanay dib u dhicin waxyaabaha kale ee maamulada masaajida ay codsanayaan ayaa ah in la sugo amniga dadka ku cibaadaysanaya masaajidada haddaba wariyahana v o a ee london ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay sheekh cosmaan usuuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee yurub islamarkaasna xubinka ah ururka muslimiinta ee britain kulamadaas waxay ahayd waxay eh, dhinac socdeen eh, dhacdadii ka dhacday ee argagixisada ee ka dhacday new zealand dadkaas muslimiinta walaalaheena halkaas lagu laayay een, ayaan ayay xiriir la lahaayeen waa gartay marka masjidka finsbury bark oo laftirkiisa horey loo weerarayna meelaha ku kulantay inuu ku jiraa soo maaha waa halkaan oo ku kulannay habeenkii mudaaharadan ku sameynay waxaana soo booqday een, een, een, een, een, wafuud badan oo axsaabta waddankan ka dhisan ayaa noo timid Een, habeenkiina mudaaharaad ay kasoo qayb galeen ay- madaxda oo dhan ayaa ayaan ku sameynay faneswerba waaya marka fariinta aad dirayseen maxay tahay aan ka sokow eh, weerarka ka dhacay aan magaaladaas iyo masaajidaas dadka muslimiinta faraha badan lagu laayay fariinta aad doonayseen inaad dirtaan marka laga soo tago magaalada crasjurge waa maxay naam fariinteena waxay ahayd in camalkaas ama waxa xadaskaas arrintaas dhacday dhacdadaas dhacday oo dhahayd mid argagixisa ah inay wadamadan kale ka dhicin ayaan dirayna ama mar kale ay dhicin ayaan hadafka asaasiga ahaa Een, ah, dadka iskugu yimidna laba qayb ayaan saa sheegnay dad muslimiin oo anaga aan masalaynay iyo muslimiin fara badan oo oo ma- muslimka nabiga calayhi salatu wasalam suu noo sheegay oo masala muminiina fi tawaaduhum wataraxum watacaatumin kamasali jasadin waaxid Een, hal jis ayaan hal jismi ayaan nahay Een, wixii dhacdada halkaa ka dhacdana saameynay yeelan kartaa marka laba fariinba waa diraynay marka hore fariinta hore waxay ahayd arrinkaas inaan hal meel ugu soo wada jeesano haddaan reer u k nahay Een, ah, muslimiinteena iyo dadka aan muslimiinta ahaynba oo arrin insa- insaannimo ayaa lagu xasuuqay saad garanaysaan Een, arrin diinna way ahayd oo raad ku leh marka arrimaha diinta raad ku leh waxay u badan yihiin inay faafaan marka inaa dhacdadaas oo kale ay soo naqan ama haka inay ka imaanaan xataa dadka muslimiinta ayagoo ka- taas ka aarsanaya ama inay mar kale aan lagu soo xadgudbin ayaa arrimahaasi asaaska u ahaa duqa magaalada london oo dhowr masaajid oo kala booqday wuxuu sheegay in amniga la sugi doono masaajida arrimahaas ma kala hadasheen dowladda iyo mas-uuliyiinta aad la kulanteen ee jeremy corban uu ka mid yahay sideese doonaysaan in amniga masaajida loo sugo arrimahaas waa waxyaabaha muhiimka aan laga hadlay ee fadhi ahaan looga hadlay oo maxaa yeelay een, eh, mar kasta een, hadafka ninka wax soo duubay wuxuu ahaa inuu dadka argagax geliyo oo cabsi geliyo dadka muslimiinta inay masaajida ka tagaan oo ay ay ka fogaadaan oo cabsi ay gasho saas uu hadafka uu ka lahaa inuu duubo oo duubitaanka uu- uu u sameeyey taas marka dadkii waxaan kaga dignay een, een, marka haddii masaajid la yidhaha askaraa la keenaya oo la joojinaya laftooda dada cabsanaya oo askarta masaajidka carra marka in loo helo nidaam lagu ilaaliyo oo securityda muslimiinta lagu sugo waxyaabahan ka hadalnay kamid ahayd laga hadlay waaya masaajida oo kale marka la eego een, dad ilaalo ah ama waardiyaala xataa haddii aan booliis la keenin ahmiyadda ay leedahay ma ka hadasheen maadaama aad tiri waxaa laga yaabaa in sawir khaldan ay dadku u fasirtaan haddii ciidamo hubaysan oo booliis ah masaajida oo dhan aan la keenin nacam ha way ka hadleen nidaamka security aan iska kaashanayno iyo contactiga lala yeelanayo iyo een, qorshooyin badan ayaa socdo oo ma- oo maayirka ballan qaaday in lagu ilaaliyo masaajidada arrimaha ku saabsan islaam nacaybka iyo afkaaraha midigta fog ee dhibaatooyinka ay ay ku leeyihiin dadka muslimiinta ah een, idinka ka urur ahaan maadaama aad ka tirsan tahay ururka muslimiinta britain een, wax qorshe oo aad ka leedihiin miyaa jira nacam annaga mar kasta een, waxaan rabnaa marka hore risaalada islaamka inaan siday eh, saxda ahaa dadkaan ugu sharaxno aan barnaa islaamka inuu cadaawirtinimo aqaanin way tahay diin nabad inuu yahay inaan aan tusno hadafkaan ka leenahay kaas weye dhacdo kastana waxay keeni mar kasta waxay jaanas noo siinaysaaba inaan baran maxaa yeelay markay dhacdo wadamada dadkaan aan la degannahay markay dhacdo dhacdo ayay wax baaraan marka dhinacaas waan ka sidii looga faa'iidaysan lahay arrintaas dhacday oo dadka lagu gaarsiin lahay islaamka saxa ah oo nabadda ah oo dhabta ah oo diintaan aan aan dagaalka aan ahayn inaan dareensino midda kale inaan dadkeena laftigooda aan la hadalno maadaama halkaan aan ku nahay dad yar aan ku nahay sidii aan waajinahay inay naqanin nin kasta inuu isaga soo rabo u sameeyo wax inay naqanin oo arrin loo dhan yahay oo dadkii ma ururada islaamka halkaan ka dhisan ay ay ay ka baaraandegeyn inaan aan samayno dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa sheekh cusmaan usuuli oo ah madaxa macadka barashada cilmiga aadanaha ee yurub islamarkaasna xubin ka ah ururka muslimiinta ee britain waxaana u warramayay wariyaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli waxaad weli nagala socotaana waa washington
waa tahay dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay qeybihii dambe ee idaacaddeenna haddii eebaha awoodala idmana waxaad ku maqli doontaan doontii gaabnayd amuuraha maraykanka warar ku saabsan dalka venezuela iyo soomaali musharaxiin ka ah doorashada deegaanka dalka holand marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa inka badan kun qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen duufaano ku dhuftay shalay wadamada koonfureed ee qaaradda ah duufaanahan oo ka timid dhanka badda ayaa dhulka ka soo cagadhigatay magaala xeebeedka bayera ee dalka mosambiq sida la sheegay xawaaraheedu waxa uu ku socday laba boqol oo kilomitir madaxweynaha dalka mosambiq filipo nuyusi ayaa sheegay in tirada hadda la ogyahay ee dadka ku dhintay ay yihiin afartan aan idhaahdee sideed tirada dadku dhegaystayaal waa siddeetan iyo afar balse mar ay saaka ku duuleen hawada deegaanada uu burburku gaaray si ay u qiimeeyaan khasaaraha ayaa warbaahinta uu u sheegay in marka laga duulo wixii ay soo arkeen dhimashadu ay kor u dhaafi doonto intaasi
mas-uuliyiinta netherlands ayaa waxay isku dayayaan inay go'aamiyaan sababta ka dambaysa tuugasho shalayto oo ka dhacday meel tareenada laga raaco oo ku taala magaalada outrich tuugashadaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex qof iyada oo shan kalena ay ku dhaawacmeen saacada kadib tuugashadaasi ayaa booliisku waxa ay xidheen soddon iyo toddoba jir u dhashay dalka turkiga oo lagu magacaabo gukmin tennis ra-isul wasaaraha dalka netherland mark ruut ayaa waxa uu sheegay inaan meesha laga saari karin in weerarku ahaa fal argagixiso
fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o e idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi nooga soo diyaariyey nalana socodsiinaya
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka oo ay ka mid yihiin birimageydada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin qaar ka mida dadka soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambayn la-aantu inay sabab u tahay fasahaadka sii kordhaya ee dalka soomaaliya ka jira waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya khaliif axmed gaabow iyo cabdirashiid buulle gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow runtii yaasiin waa wax laga naxo waxyaabo fara badan oo dhegahaynu uy maqlaan laakiin waxaan aaminsannahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la-aan sharci la-aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhallinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la-aanta iskana aamin dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin taasuna waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan oo gaalaha kama dhacaan waxyaabaha hadda soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci daradaas ayaa u saldhiga sababto ay tahay qofku wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darada cabdirashiid buulagoon horta waxaad ogaataa soomaalida waxaa ku maamaadaan rag ilmo ka soo jiida ma og waxaan ka ahayn dadku waa la arkaa oo hebel ilmaa laga soo qabtay waxaan ka ahayn way dhacaan laakiin waxaa jirta hab loo xaliyo iyo hab loo asturo waa yeeli oo mulustaba si wax u ogyihiin uma sheegaan baa la yiri dhaqamada ad adag oo hadda dhacaya way dhici jireen laakiin waxaa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culummada dhaqanka magaciisa ayaan lahayn hadda waxaa soo kordhay ma qabo dowladda dhexe hadday burburtay laakiin dadku soomaalidu status habbeeleed aan u noolayn oo sida federaalkan oo kale ah oo status oo qabaa ilaa soomaalinimo islaamnimo bila'aadanimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo ayaa noo dhisnaa dhaqamadan xunxun oo gabar hadda la kufsada la dilayo dhaqamada nugu dheeriga oo dhan waxaa wato social media iyo enjo-oyada iyo dadkan dhaqan celiska ay soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa watee runta horta anigu buullaba kaga disanahay arrinta saas oo uu dhigayo sababta ay tahay sharciyadba maahanan qabaa in gabar yar inta la kufsado haddana la dile nin odayu uu yidhaahdo wax horaan u dhigayaa oo kiiskaasaa hore u dhacay marka sidaas daraaddeed taasaan la meel dhigaynaa absolutely anugu arrintaas waan ka soo horjeedaa runtiina ma ahayn xagga shareecada arrin waafaqsan ilaahay agtiisna wax ku fiican ma ahan bani aadanimadana wax ku fiican maahan marka arrinta tan waxaa looga hortegi karaa keliya inuu qofka dembiyada gelayaahu cuqubaadkeeda uu helo waxaan aaminsanahay marka waxoogoo roble waxaa nagu dacay xagga sharciyadii oo sharciyadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin way jirtaa ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay qur-aankii wuu taagan axaadiista way taagan tahay laakiin fulintii ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxaas xataa odaga waxaa noocaasa reason u samaynaya ani waxaan aaminsana isaga in sharciga lala tiigsado cabdirashiid cadaalad darada labadiinoo waad qiraysaan hase yeeshee waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adkaa ama doorkii adkaa ee ay lahaayeen nidaamyada wadanka ka jira ama dadkiibaaba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsanoo ninkii dambiilaha ahbaa qabiil lagu garab istaagaya taa kawa wallaahi arrimahaas way jiraan laakiin aniga waxaan qaba magaciisa waxaa layidhi soomaalida dhibaatada markay saanoo kale u taagan tahay wax badan baa faraha ka baxo wax badan yaa faraha ka baxo faragelintaa badato gacmaha shisheeyaa bato burburkiibaa bato ma kastaa gacanta u galaan horta waxaad ogaataan wax badan oo noo qarsoonaa yaa soo bixi foolxumadii ma kastibay talada gacanta u gelaysaa nin kastay gacanta talada u gelaysaa laakiin oo soomaalida waxaa jirta sanadkanoo kale dhaqano noo jiray baa jirta wax badan oo dhaqamo ah iyo yaan afka lagu balbalaarin dhaqamada foolka xun iyo wax kastooo dhacayo wax kasta way dhacaan wax kastana waa la xaliya odayaalkii waa noo joogaan way xoogan yihiin way soo xoogoobayaan shareecadii waa noo dhaqan tahay soomaalida waa dad cibaadaysto waa dad alla ku xiran waa dad iskaalmeeyo wixii foolxumo ahna way wada ridisaa wayna wada diidaa hadda dhacdooyinka soomaaliya ka dhaco xumaa dhammaan soomaalida reaction bay ka bixisay wayna wada diideen ma laga yaaba inuu saamayn kuleeya arrintaa falalkan birmageydada iyo kufsiga iyo dilka soo badan horta yaasiinoo social media waxaa loogu talaga waa isgaarsiin only kaliya intaas waay positive iyo negativena wuu leeyahay qoftii ayadoo hadda wadda xun u adeegsanaysa waa wax ayada u gaara laakiin marka laga hadlayo nolosha baniaadanka gaar ahaan soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo waa loo baahan yahay wax fara badan oo meediyaha ka mida de negativeka anuu kamaanan hadlin waxaan ka hadlaya waxay tahay dhinaci wanaag haddii xumida ay dhacdo anigu binafsi shaqsiyadayda ma wada gaarsiin karo bulshada soomaaliyeed siday uga taxadurto laakiin marka loo adeegsado meediyaha bulshada soomaaliyeed say waxaa uga taxadurto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano cilmiga media waxaa kaloo soo haray dhibaatooyinka iyo waxyaabaha nuucaana waxyaabaha nuucaano baryo kuma dhammaanayaan laakiin lama doonaya waxa in laysu saarsho gabadhaasu innocentey aheeday dadkii dhibaatada geysta waa inay sharciga hortagaan waana inay waxa ay mudan yihiin la marsiiyo si shayaadiinta kaleeto ay u cabsadaan ugu dambayntii maxaad xalka u aragtaa buulle xalku waa in nidaamyada iyo dowladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xoogsannaha laakiin waxaan qabnaa in ayada xumaan kasta oo dhulka soomaalida iyo caalamkaba ka dhacdo waa diidannahay mana ogelin dhaqanka soomaalidana ma ogol aad ayaad umahadsantihi kuwaasi waxa ahayd khaliif axmed gaabow iyo cabdirashiid buulle gooni oo labadaba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasad labadu waxay joogaan nairobi doodii gaabna intaa inoo joogta intaynu markaa hawada ku kulmi doonno haddii ilaha raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
tahay yaasin ciise wardheere ayuu kaasi hayo dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa sii badanaya tirada tartamayaasha xilka madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga kuwaasoo kooda soo guulaystaa uu tartan la geli doono madaxweyne donald trump bisha nofembar ee sannadka soo socda ee dumarka ayaa xilligan aad ugu badan dadka doonaya inay xisbiga dimuqraadiga ka soo baxaan haddaba tirada guud inta ay hadda marayso iyo gaar ahaan inta ay dumarku ka yihiin ayaa waxaa ka hadlaya jibriilow maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka walaal waad mahadsan tahay ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey afar iyo toban shax kii shan iyo tobnaad oo ah joe biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ayaa isagana la filayaa inuu kusoo biiri doono marka dadkaasi waxay u badan yihiin haween runtii waxaa ku jira ilaa iyo lix senator lixdaas senator afar ka mid ihi waa waa gabdho congress gabdho ka socdaa ku jira marka tiro aad u badan oo haween ah ayaa tartamaya waxaanaaba runtii marka la eego magacyada meesha maraya waxaa askaarta ay wataan iyo howlaha ay la soo shaqo tegayaan waxay u badan tahay baa dadku soomaalinayaan in haweenay ay markale tartami doonto oo xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysan doonto magacadiisa tiradaas dhowr iyo tobanka ah labadoodii ugu dambeeyey oo toddobaadkanuun murashaxnimadooda ku dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin christan gilibran oo ah haweenay aqalka sanadka ka tirsan lagana soo doorto gobolka new york iyo beta orark oo horey uga tirsanaa aqalka hoose ee koongareeska maraykanka una matalayay gobolka texas aynu ku horayno christan gilibrand christan gilibran waa labiyo konton jir ah senator ka soo jeeda new york waxay ku fadhidaa kursigii ay ka baxday hillary clinton markii ay madaxweynaha u tartantay laba kun iyo sideedii laba kun iyo sagaalkii bay senator noqotay laba sano ka horeysana congaresskii ku jirtay runtii waa haweeney garyaqaanada u dooda xuquuqda haweenka waxa ay ilaa iyo bishii january waday dadaal iyo olole iyo lacag aruursi waxaa laleeyahay lacag aada u fara badan bay haysataa oo gobolkeeda new york waa gobol dimuqraadi ah marka lacag toban milyan oo dollar ka badan oo ay u diyaarsatay inay ku ololeyso xilligii ay tartamaysay sanadkii hore ayay ayaa meel u taallo ay haddaba wax kusii bilaabi karaysaa marka askaarteeda kulliga askaarta guud oo ay xisbiga dimuqraadiga xubnihiisu hadda soo bandhigayaan bay u badan yihiin wax cusub oo ay soo sheegtay waxaa ka jira waxay tiri maalinta axadda ah ee soo socota ayaan samayn doonaa khudbadeedii ugu horreysay murashaxnimo waxaana ku qabanayaa hotel uu leeyahay madaxweyne trump oo ku yaala new york oo trump international hortiisa ayaan ku qabanayaa si aan u muujiyo xumaanta madaxweynaha tartamaha kale isna toddobaadkan ku dhawaaqay sidaaynu soo sheegnaa waa beto erork oo horey aqalka hoose u matalayay gobolka texas kaas oo inuu tartanka qayb ka yahay kaga dhawaaqay gobolka ay doorashooyinka maraykanku ka bilaabmaan ee iowa isagoo ka hadlaya waxa uu qaban doonana waxa uu yidhi
annagu runtii hadda si ka badan sidii hore waxaan nahay rajadii ugu dambaysay uguna weyneed ee dhulkan xilligan dhibaatada ugu badani ay jirto xilligan dhibaatada ugu badani ay jirto waxtarka ugu badanina uu jiro aynu tusno nafteenna iyo kuwa guusha ina siinaya ee dalkan weyn ku nool cidda aan nahay iyo waxa aan awoodda u leenahay inaan qabanno waxaa haddaba laga yaqaanaa beta orork bata orark waa nin lixi afartan jir ah oo reer texas ah ka tirsanaan jiray aqalka congaresska sanadkii tegey wuxuu u tartamay inuu bedelo oo uu la tartamay senatorka laga soo doorto gobolkaasi texas ted cruz oo republican ah ayuu damcay inuu ka qaado kursiga runtii aad bay isugu dhowaadeen wuxuu helay attention ama dadka dalka oo dhan ayaa isha ku hayay sababtoo ah gobolka texas waa gobol caadiyan jamhuuri ah laakiin isagoo dimuqraadiya inuu ku sigto inuu ku guuleysta arrintaasi waxay runtii muujisay in wax badan ay isbedelayaan oo awood iyo maaragtay abaabul fara badan uu sameynayo dhowaan mar madaxweyne trump uu tegay xuduudda maraykanka gobolka texas oo uu u ololeynayay in derbi la dhiso wuxuu oraag abaabulay isaguna mudaharaad kasoo horjeeda madaxweynaha oo uu leeyahay derbiya looma baahna buundooyin baa loo baahan yahay dadka la isku xiraa loo baahan yahay marka wuxuu kusoo shaqo tegay oo lasoo shir tegay kolley inuu madaxweyne trump kasoo horjeedo askaarta iyo qaabka uu dhaqmayo iyo waxa uu taagan yaho mabaadiyaho dhan inay khaldan yihiin oo ay yihiin waxaan maraykan uintamin ayuu ku duulayaa marka isagaana wuxuu soo galay maalinta shamiista ahayd tartanka madaxweyne trump oo aqalka cad ku sugan ayaa ka hadlay beta orork islamarkaasna faalleeyey muuqaal videoa oo master orork uu internet ka soo dhigay muuqaalkaas oo loo arkay inuu gacmihiisa aad u dhaqdhaqaajinayey
weligay ma arag gacmo sidan loo dhaqdhaqaajinayo waxaan idhi miyuu waalan yahay mise sidaasuu yahay waxaan u malaynayaa qof bay ku adkaan doontaa laakiin qofkii uu doono ha ahaadee anigu wax farqi ah iima kala samaynayso marka laga yimaado dacaayadaha uu madaxweyne trump beta orork u jeediyey waxaa jira dhaleecaymo kale oo durbabo ku soo baxay master orork siduu mar kale sharxayo jibriilow maxamed arrinta ugu weyn oo runtii ku jirta hadda warbaahinta waxaa weeyaan in uu ka mid ahaan jiray isagoo congresska ka mid ah koox waxaa garaysa ama kombyuutarada dadka afduubata oo magacyo foolxun xataa leh oo asaga laftiisa uu inuu dagaal ooge ama weer loo dhahay ku geli jiray nidaamka oo wax ku hagarayn jiray waxaa kaloo soo baxay qoraallo uu sameeyey oo ama cunsuriyada iyo waxyaaba noocaas oo kalea ka hadlaya marka haakinkaas waxaa waxyaabaha cusub oo hadda soo isbaxaya ka mid ah in weriye uu ugu ogsoonaa xilligii tartanka uu ku jiray oo sanadka uu tartamayey laakiin sheekadaas uu qariyey ilaa iyo guuldaradii oo la ogaaday natiijadii doorashadaas ayada ah ee texas sanadkaas loo tartamayey marka arrintaas waxaa la leeyahay isagii uu ka wuxuu ka bixiyey raaligelin wuxuu leeyahay waa wax haldan bay ahayd wuxuu kaloo raaligelin ka bixiyey kaftamo iyo erayo ka dhacdhacay oo qaar qoyskiisii wax lamida ku saabsan yihiin qaar midabada iyo waxaa ku saabsan yihiin marka dabcan tartan baa lagu jiraa qof walba oo soo galana waa la waa la fatashaya waa la wax walba waxaa loo raadinaya
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale markale ka kulmi doonno waxaan dhegaysta idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inoo soo diyaarinala socodsiinayay amuuraha maraykanka haatana holand dalka holand berito waxaa loo codayn doonaa doorashooyinka gobolada xili laba maalmood uun ay ka soo wareegatay weerarkii lagu qaaday ultrich oo nin turki ah uu ku qaaday sida la sheegay tareen magaaladaasi ka dhex shaqeeya doorashan ayaa dadka musharaxiinta ah waxaa ka mid ah laba soomaali ah oo u kala sharaxan xisbiyada daanka iyo nida oo labaduba ah xisbiyo muslimiin leeyihiin xamdi cabdiraxmaan garjeex waxa ay ka tartamaysaa gobolka north holland oo amsterdam ay ka mid tahay waxaana u warantay wariyaheena jaamac buule jaamac asalaamu calaykum walahabow doorashada waa si fiican bay u socotaa kambaynka oo xisbigeyga xisbigan ku jira niida maasha allah dad badan wayna taageersan yihiin gobolka north holland iyo gobolka south hollandba dad badan baana taageersan insha allah waxaan rajeyneynaa good news waxaad nooga warantaa guud ahaan dadka soomaaliya iyo adduunka kala jooga ee ku dhagaysanaya si ay u fahmaan doorashada berri dhacayso waxay tahay iyo qofka soo baxa shaqada uu qabanayo doorashada beri dhaceysa waa doorasho goboleed laba gobol baa tartanka kaga jirnaa xisbigeena gobolka la yiraahdo north holland iyo gobolka la yiraahdo south holland magaalooyin badan baa hoos yimaado goboladan dhan doorashadana waxay ku socotaa xisbigeena hadduu soo baxo oo goboleedka uu kasoo baxo labada gobolba waxaan dooranaynaa qeyb muhiimka ah oo ka tirsan baarlamaanka taasoo la yiraahdo eersakamer eersakamerna waxa waaye waa xubin oo baarlamaanka ka tirsan oo muhiim waxay u yihiin waa kuwa anshixinayo haddii sharci lasoo dejiyo cusub wada waa xubinta ugu muhiimsan sababtoo haddii sharci cusub lasoo dejiyo waa dadka ugu dambeeya khaasatan oo dhihi doono yes or no sharcigan waa la anshixiye ama lama anshixinayo waaya ers camer iyo twida camer waxaa weeye waa baarlamaanka koowaad iyo kan labaad marka waa aqalka sare oo kale weeye ers camer mia ha waa aqalka sare aqalka hoose oo kale u dhigmataa ha waaya adiga bal waxaad noo sharaxdaa gobolka holland ee aad ka tartamayso soomaalidu intee in la eg bay ka yihiin maxaase laga filayaa wallahi soomaali badan way degan yihiin tiradeedana holland hadda in total afartan kun oo soomaali baa degan laakiin wadankii oo dhan baa lagu kala firiirsan yahay apart of afartankaas ku nool dee waa dad under age ah oo aan lagu micnaha aan tirada lagu dirsan doonin doorashadan koosmaba codeyn karaan codeyskana dee soomaali badanna dee insha allah waa diyaar iyo ajaanib kale laakiin dee reality resultka uun waxaa la arki doonaa at the end of uh, tomorrow insha allah berri ayaa la arki doonaa xamdi waxaad nooga warantaa shalay waxaa ka dhacay magaalada utreq weerar layidhi ninka geystay waa turki ra-iisul wasaaraha iyo dadkii hadlayna kama aysan saarin argagixiso inay ku lug lahaan karto inkastooy wararka qaar sheegayaan in ay iska arrimo shakhsiyadaad caafimaad iyo dacwad ku socotay ay ku salaysan yihiin sidee ayay laba xisbi oo muslima oo ka tartamaya dalka holland u saameynaysaa weerarkaa shalay dhacay warbaahinta oo newska horta hore waxay soo saareen hadallo badan iska hor imaanayo soo hadda wax cad oo yacni maanta aniga xamdi ahaan aan dhihi karo okay warbaahintaas ay journaalkaas ay soo saareen baa saxsan ama kaas baa saxsan wallahi ma jirto hadda even the even askartiya hadda informationo badan waxay soo saareen oo iska soo horjeedo oo micnaha dee oo wax sax oo cad maanta aan hayno aan dhihi karno okay waxaasaa dhacay ma jiro saameyn noocay idinku yeelan kartaa marka adiga musharax baa tahay xisbigaadu mabda muslim buu ku tartamayaa saameyn way sameyn kartaa dabcan ha sababtoo ah dee haddii dadkii argagixiso la geliyo dan ha dadkii markaas waxay u badanayaan xisbiyada kale oo kasoo horjeeda muslimka way aadayaan waa dabcan hase ahaatee insha allah waxaan rajeyneynaa wixii new zealand ka dhacay in uusan micnaha positive way markin oo si oo wanaagsan inay saameyn ku yeelan doonto in yacni dadkan aysan argagixisadan waxaan aysa aamini doonin ugu dambeyntii ugu dambeyntii dadka ku dhegeysanaya bal sharaxaad ka sii waddan reer galbeeda oo holan oo kale ah see xisbi mabda muslim ah ku socdo uu tartan uga gelaya
waa su-aal fiican walahi run ahaantii horta hore waa in horta hore anaga naga dhaadhacdo wadankan aan joogno waa wadan qurbo oo wadan gaal ah waaye ma ahan wadankeenii oo muslim ah mana ahan wadamada kale oo diinta muslimka iyo shaariyada ku socoto oo ku dhaqmanaysa ma ahan anagaa soo doonanay anagaa soo aadnay annagana xisbigeena mabda-iisa waxa waaye mabda ku salaysan diinteena muslimka so marka waxaa muhiima in la fiiriyo yacni waxqabadkaan u qabaneyno muslimka keliya micnaha waxqabadkaan u qabaneyno muslimka keliya maahane xataa dadka kale cadaanka oo aan muslimka ahayn sababtoo ah waxaa jira inta xisbiyo kaloo badan oo iyagana mabda-ooda tusaalo kale ah christian christianity cd a jermanka waxaa ka jira cd u mabda-oodana waa mabda ku salaysan diintooda christianity hase ahaatee dad muslim badan baa u codeeyo sidaas calaa darteed waxay ku xiran tahay maxaa u qabanaysaa dadka dadweynaha ah iyo sideebaad ugu soo bandhigaysaa adigoo mabda aada haysato soo marka anigana waxaan sameyneynaa waxay nagu xiran tahay si aan dadka ugu soo bandhigno iyo howlaha aan danta guud oo dadka muslimka iyo dadkaan muslimka ahayn baan u qabanayno insha allah
taasina waxay ahayd xamdi cabdiraxmaan garjeex oo ka tartamaysa gobolka nord holland oo amsterdam ay ka mid tahay waxayna u warramaysay jaamac buule jaamac iyadoo maalin uun ay ka soo wareegtay markii weerarka lagu qaaday magaalada ultracht ee dalkaasi holland halkani waa washington
haatana koonfurta america ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan dalka venezuela eliot abrams iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey rabkof ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan ku kulmaan magaalada rome ee dalka talyaaniga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda sii murgeysa ee ka taagan dalka venezuela ruushka ayaa la filayaa in ay sii adkeyso mowqifka ay waxa ay ugu yeereen faragelinta maraykanka ee venezuela in ay tahay wax aan la aqbali karin sabina castelfranco ayaa warbixintan nooga soo dirtay rome ibraahim xasan dandurey ayaa inoo soo koobaya rushia ayaa waxay qabtaa in nicolas maduro uu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka venezuela saraakiisha rushia ayaa la filayaa in arrintaasi ay xoog saaraan marka ergeyga gaarka ah ee maraykanka ugu qaabilsan venezuela ay ku kulmaan magaalada ruom maraykanka iyo konton dal oo kale ayaa u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka guido inuu yahay madaxweynaha kumeel gaarka ah rushia ayaa mar kale ku celisay mowqifkeeda ah inay tahay wax aan habbooneen waxa ay ku tilmaamtay faragelinta maraykanka ee venezuela sidaasna waxaa wakaaladda wararka ee rushia ee interfax u sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee rushia sergey rybkof rybkof ayaa axaddii waxaa sidoo kale uu sheegay in dowladda rushia ay sii wadi doonto in ay iska kaashadaan venezuela qaybo badan oo ay ku jiraan tamarta iyo milatariga iyadoo aan la eegaynin cadaadiska maraykanka rushia iyo dalal kale ayaa waxay sheegeen in cunuqabateynta maraykanku uu soo rogay ay dhibaataynayso oo keliya shacabka rushia waxay u dirtay venezuela gargaar cunto iyo daawooyin si ay uga caawiyaan maduro in uu u gegsado cunuqabateynta ergeyga gaarka ee maraykanka ee venezuela eliot abrams ayaa waxa uu daafacay cunuqabateynta isagoo sheegay in ay tahay tallaabo ku meel gaar ah
qasdiga ayaa ah in lagu dhiirageliyo dadka inay wax ka beddelaan dabeecaddooda sidaa darteed marka aan soo rogno cunaqabatayn dalku gal kale noqosho ah waxaannu si cad u sheegnay intaasi laga noqon karo haddii dabciga dadku wax iska beddelaan ma aha ciqaab waxaana rajaynaynaa in ay tahay wax qofka ku xambaaraya inuu bedelo habdhaqankiisa
abramas ayaa waxa uu beeniyey sheegashada madaxweyne maduro ee ah in hogaamiyaha mucaaradka guido uu iskaashi kala sameynayo maraykanka shirqool afgembiya
eedeynta in guido uu dabadhilif u yahay maraykanka ayaan u malaynayaa in marka hore ay tahay wax lagu qoslo tan labaad taasi siyaabo dhowr ah ayaa lagu beeniyey waxaana ka mid ah inay dhowr dalal taageerayaan guedo
abrams waxa uu qabaa in maduuro uu mas-uul ka yahay xaaladda iyo shiddada ka taagan venezuela ayna tahay in xukunka uu isaga tago
hoosu dhaca dhaqaale ma ahan mid cusub xaaladda hadda ka jirta venezuelana waa mid ka dhalatay sanooyin musuq maasuq ah iyo waxqabad la'aan mushkiladana ay taasi tahay xalkuna uu yahay in lagu bedelo dowlad dimuqraadi ah oo dhab ahaantii ka jawaabto baahida dadka
venezuela ayaa jimcihii waxa ay abuurtay qayb dib u soo celinta adeegyada korontada iyo biyaha kadib markii toddobaad lagu jiray xaalad biyo iyo koronto la-aana madaxweyne ku-xigeenka venezuela ayaa waxaa laga soo xigtay isagoo dhahaya in maduro haatan uu qorsheynayo dib u qaabeynta dowladdiisa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii sabina calaser franco dhegeystayaal halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington tan iyo kulantideena dambe idaacadda aroornimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Authorities in the Netherlands say Tuesday they were investigating terror as a possible motive behind a shooting that left three